galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab khamiis ah bisha julaay ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatankuna waa koob iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qayb ka mid ah waraysiyo ay v o edu la yeelanaysay qaar ka mid ah soomaalida ku nool dalka jarmalka ee ka soo cararay dagaalada ukrain ibraahim walaalkee oo baawuur arka nambaruu fiiriye wuxuu yaqaana jarmalka dhihina wuxuu yaqaana ruuska nambaruu fiiriye mise wuxuu dhe baawuurkan magaaladan maxaa lahaa nambarkiis maahan baawuur oo marsedes ah baawuurkii nink utagu dheh maxaa lahaa aniga ehelkeeya wataa mumkin miyaa lahaa baawuurkaa jaarna ayisi ku baxna
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan colaad beeleedyada toddobaadyadii u dambeeyey ka dhacayay qaybo ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
dowlad goboleedka galmudug maalmahan gobolka mudug iyo gobolka galguduud dagaaladaasaa ka soo cusboonaaday balse dowladda galmudug wakti badan ayay gelisay xalinta dagaalbeeleedyadaas wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda axmed cabdikaariyo qorqo ayaa tegey deegaanada u dhexeeya xeraale iyo cawduah oo dagaalkii ugu horreeyuu ka dhacay xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hogaamiyaasha gaashaanbuurta nato iyo madaxda dalka ukrain ayaa maanta oo khamiis ah ku kulmaya magaalada washington ee dalkan maraykanka maalin kadib markii isbahaysiga nato uu taageero u muujiyey in ukrain ay ku soo biiri karto gaashaanbuurta maalinta ugu dambaysa kulankooda ayaa la filayaa in hogaamiyaasha nato inay la fadhiisan doonaan mas-uuliyiin ka kala socota dalalka australia jaban new zealand kuuriyada koonfureed iyo dalalka midooda yurub iyaga oo ka wada xaajoon doona caqabadaha dhinaca ammaanka iyo koruqaadista iskaashiga ka dhexeeya war-saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen gaashaanbuurta nato arbacadii ayay ku sheegeen in jidka kubiirista ukrain ee isbahaysiga nato inuu yahay mid aan dib looga laaban doonin xogayahaas isbahaysiga ayaa sheegay in aanay su-aali ka taagnayn in ukrain ukrain ay ku biirayso isbahaysiga hase ahaatee ay tahay uun in la isweydiiyo xilliga ay ku biirayaan ciidamada milatariga ee israa'iil ayaa qaaday weeraro dhinaca cirka ah salaasadii iyaga oo ka geystay magaalada rafax ee ku taalla dhinaca koonfureed ee khaza ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ay ka jawaabayeen waxay ugu yeedheen gantaallo lagaga soo riday dhinaca ama goobaha ay duqeeyeen wasiirka difaaca israa'iil ayaa sheegay in ay ku guulaysteen in ay qabtaan ama ay soo ridaan ilaa shan gantaal oo laga soo riday dhinaca rafax iyada oo dagaaladu ay ka socdaan magaalada gaar ahaan dhinaca waqooyi ayaa ciidamada israa'iil waxay bixinayaan amaro ku aadan in dadka rayidka ahi ay ka baxaan goobaha uu dagaalu ka socdo haatan hase ahaatee goobaha ay u sheegeen dadka rayidka ahi inay u guuraan ayaan iyaga laftoodu ammaan ahayn kadib markii ay ciidamada israa'iil ka geysteen weeraro kala duwani afhayeen u hadlay xogayaha qaramada midoobey ayaa sheegay in daadguraynta dadka rayidka ahi ay rafaad uun ku sii kordhinayso dadka aan waxba galabsan magaalada las vegas ee dalkan maraykanka ayaa maalintii shanaad oo xidhiidh ah waxaa ka jira kulayl xadhkaha goostay kaasoo kor u dhaafay ilaa lix iyo afartan celsius kulaylkan xaddhaafka ah oo ka jira gobollo badan oo maraykanka ah ayaa laga yaabaa in uu sii socdo maalmaha fooday nagu soo haya hay-adda saadaasha hawada ee maraykanka ayaa sheegtay in kulaylkan ka jira gobolka nevada gaar ahaan magaaladiisa las vegas in uu ka mid yahay kuwii ugu darnaa ee soo mara gobolkan tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo soddonkii maalinimadii axadda ayaa ahayd maalintii ugu kululayd waxaana kulaylka magaaladani u gaadhay sideed iyo afartan dhibic sideed celsius dhegeystayaal intaas waxay nagaeg warkeenni dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda aan ku bilownay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa arbacadii rajo ka muujiyey in ciidamadiisa la siin doono xorriyad dheeraad ah si ay u adeegsadaan hubka ay reer galbeedku bixiyaan si ay u weeraraan bartilmaameedyada ruushka arrintaas oo saraakiisha ukrain ay ka codsadeen si ay si wanaagsan isaga difaacaan duulaanka ruushka warbixin ay arrintan ka qortay v o edu waxaa inoo haya wariyaha v o e maxamed colaad xasan madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa shalay booqday xarunta baarlamaanka maraykanka ee capital hill ee magaaladan washington si uu la kulmo hogaamiyaasha koongareska laanta v o eda ee ukrain ayaa weydiisay zelenski haddii uu malaynayo in dhammaan xayiraadaha milatariga ukrain laga qaadi doono zelenski ayaa ku jawaabay waan ku kalsoonnahay zelenski ayaa sheegay inuu kulamo la yeeshay afhayeenka aqalka koongareska maraykanka mike johnson iyo hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka hakiim jeffreys waxaan sharaxay in rabitaanka koongareska uu ahaa in loo ogolaado ukrain oo loo muujiyo dabacsanaan dhinaca isticmaalka hubka iyo in gargaarka loo diro uu ku xiran yahay go'aanka gaarista guusha dagaalka sidaasna waxaa laanta ah v o eda ee ukrain la hadasha u sheegay afhayeenka aqalka koongareska mike johnson hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka koongareska maraykanka hakiim jeffreys ayaa isna kulankii uu la qaatay zelenski ku tilmaamay mid aad u wanaagsanaa waxa uu yidhi waxaan si cad ugu sheegnay inaan si weyn ugu garab taagannahay dadka reer ukrain dagaalka geesnimada leh ay kaga soo horjeedaan gardarrada ruushka milatariga ukrain ayaa khamiistii sheegay in ciidamada ruushka ay habeenkii ka horreeyey ee arbacada ku weerareen gobolka saami laba gantaal oo nooca hurdada dheer ee balastiga loo yaqaan ah ciidamada cirka ee ukrain ayaa sidoo kale sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen dhammaan lix diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah oo uu ruushka u soo diray ukrain vitali kim oo ah barasaabka gobolka mayo kalif ayaa sheegay in burburka diyaarad daroona oo la soo riday uu dab ka kacay balse aysan jirin wax dhaawaca oo ka dhashay weerarka dhinaca kale wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay burburisay laba diyaaradood oo laga leeyahay ukrain oo dul hehaabayay gobolka brianeski iyo sidoo kale hal daroon oo dul maraysay gobolka tambof aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay dhinaca kalena dagaalkaasi ka socda dalka ukrain waxaa ka soo qaxay dad soomaaliyeed oo isugu jira arday iyo qoysas waddankaasi ku deganaa magangelyo oo ka soo qaxay dagaalada ka socda deegaanada soomaalida ameera xasan nuur waxay ka mid tahay qoys ka kooban siddeed qof oo dalka jarmalka uga soo qaxay magaalada odessa ee ukrain oo ay in muddo ah deganayd wariyaha v o ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo waddanka jarmalka shaqo u jooga ayaa waraysi ka qaaday waraysigan oo saddex qaybood ah qaybtii koowaad oo aan saaka ku sii daynay idaacadda aroornimo ameera waxay kaga hadashay sidii iyo weliba xilliga ay yimaadeen ukrain qaybta labaad ee waraysigan ameera waxay ku bilaabaysaa walaalkeed oo la heshiinaya nin ukrain ah oo gaadhi wata una qaadi doona dalka poland markaasaa maxaa lahaa ibraahim walaalkee oo baawuur arka number u fiiriye wuxuu yaqaana jarmanka dhihina wuxuu yaqaana ruuska number uu fiiriyey mise wuxuu dhe baabuurkan magaaladan maxaa laha numberkiis maahan baabuur oo mercedes ah baabuurkini tagu dhehe maxaa lahaa ani hilkeeya wataa mumkin miyaana baabuur ka ijaarana ayidsi ku baxna ninkii marka ukrainka wuxuu wacay dadka kale wuxuu dhayay sug meeqaa wadataa anaka halihii lacag wadan dhan laba kunoo doolar oo waxa nagu jira boorsada dhan anaan ku siinayna okay dhe markaas askarta askarta dhinaca kala marayaan oo ku sheegaya oo dhinaca kale la xire baabuuree wata baabuurkas aa galaalna lee geliye lacagtay qaateen waxayla ilaa xuduudanu geynayna bes waa korna baabuurkii xuduudda bolon iyo udhexaysa iyo ukraine xuduudaas ilaa afartan daqiiqo baabuur anaka halaas ma sii socon karin lugaheena waxaa soo socona laba maalin ka badan ma socon karin marka taas xalkeen ugu dambaysay ahayd baabuurkasaa nala saaray galaal waxaa saarnay ugriin naago iyo ilmo aa saarnay anaganu lagu dare ilaa xuduudana soo marsiiyeen daaqayaasha ka fiigsananaysa dadka isku bajiiqinoyaan se maxalaa magaciis dhulka u jiifaan dad needsan karin meesha dadka la buuxo waxaas dhan askarta dhinaca kale shubnuu soo mariyeen baabuurka xuduudda waxaa kusoo degnaa bacdeen boland ugriin ugriinan ku xuduudeed safkaasoo istaagnay safka marka markaa meesha imaana baabuurkiiba kasoo degne mise dadka laba dhinaca loo kala bixiyey hal dhinac waxaa la ugrainka tagaaya halka dhinacna waxaa aadaya dadka kale war carab soomaali maxaa lahaa afrikaan suudan dad kasto dhinaca kale aadayaan dadka auslanderka oo maciis oo immigrantska dadka aan haysan dhalashada ukraine hayo dadka haysan dadka kulli dhinac kale ku gureen anaka marka waxaa haysan baasboorkii waxaa aadnay dhinaca ugreenka waa dhinaca ugreenka meesha askarta ilmaha waxay keenayeen waxay keenayeen busto ay isku daboolaan lana barafa da-aye markaas qabooba katiiri ahayd raashiina u keenaye raashiin ma wax wax la cabo wax oo rooti oo kale u keenayeen laakiin dadka kale ulola loo hayste maxaa laa maciis way fiirinayeen dadka markuu hal qof oo jiiq dhaho usha lagu dhufanaya nimanka ilmihii waa laiskuba jiiqi ilmaha wax la siinaya male ayana maxaa la aaday cunsurinayeen ana kale meesha taagnayn waa isku naxsanayna dhinaca kale waa ka arkay dadka waas arkaysin dadka laba dhinac safkoodna wuxuu jiray dhamaanayo anakana safkeen uu dhamaanayo aad u yaraay lugahaan waxaa ku taagnayna safkaas afar saac afar saac kabacdi baasboorkan nagu dhuftay jug bacdeen boolana kasoo galnay boland haddana maxaa lahaa haddana saf kalaa dhibneed haddana safkii kasoo baxnay wixii dhan afar maalin waxaa imaana magaalo yiriis boland ah meesha baanhofka waa meelaha tareenka aa imaana meesha tareenka dadka waa la buuxe waxaa yaale meesha tareenka dhan waxaa laga dhigay meel dadka jiiftaan oo raashiin lagu karinaayo meesha sariiraan lagu kala saare wixii dhan marka anaka sa u daalneyne oo nafta ahayd horaa ka dhacna meesha joodari waxyaaleena horaa ku jiifan hal maalin bes bes walaalkeen oo baabuurka maalinta noo hela kaas haddana wuu bixi soo bixi asama hurdin yoom habeenkas dhan habeenkas dhan wuu soo jeeda anakuna ilaalinaya anakii caruurta iyo aabo maxalaa maciis wuu baxay tigid soo gooyo tigid soo gooyo magaalada caasimadan geenayso waa tahay bas tigidkaa tagnay waxaa bolana galnay waa tahay marka intii aad bolan joogteen imise maalmood bay isku dhamayd anaka bolan wax badan ma joogni iyada dhan saddex maalin ahayd mise laba maalin waxaa kusoo degnay cid soomaali ah cid mahan qof oo hooyada abahe ka saayaan oo soomaali ah iyo maxaa la dhahaa guriyiis hal maalin caasimada ku joogna maalinta ku xigta tareenkana lasoo gono jarmana calatuu soo galna tareenka ku imaanay tahay marka laga yimaado reerka aad la joogteen dowladda boland idinka si gooniya ma idiin caawisay oo wax ay idiin qabatay ma jiraan maya dowladda maxaalaha boland waxay ahaayeen meel kasta waxaa ku qorneed meel dadka ugrain saacida dad badanaynu imaanaya shaaraca socona wayna fahmayna ugrainka imaan waxay dhahayeen wax ma rabtiin musaacada ma rabtiin anaka ma rabin dowladda maxaa lahaa waa noo ogolaatay inaan magaaladood kusoo soconno biduuni anakoo isdhiibin qaxoodi isku dhiibin laana ugrainka markas waxaa la dhahay meeshaa rabtiin aad tegi kartiin meeshaa rabtiin isku dhiibi kartiin qofkuu qasbi kara meel aad joogtid ama fadhiisatid ma jirto orabba meeshaa rabta tegi kartaa marka anaka jarmana u soconne maxaa lahaa meelo kale u soconne marka anaka marib ma tagin dowladda boland musaacada anaka buuraysa
taasi waxay ahayd ameera xasan nuur oo ka mid ah qoys ka kooban siddeed qof oo dalka jarmalka uga soo qaxay magaalada odesa ee dalka ukrain oo ay muddo deganayd waryaha v o a qaaradda yurub cabdixaafi dacawil ismaaciil ayay u waramaysay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali ciid ayaa sheegay inay jiraan dadaallo maamulkiisa uu wado oo la doonayo in wax lagaga qabto dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ee beelaha u dhexeeya ee kusoo noqnoqday meelo ka mid ah galmudug cali ciid ayaa u warramay sahre cabdi axmed waxaanuu sheegay inay jiraan sharciyo maamulkiisa uu ka fikerayo oo la filayo in ay soo saaraan shuruudo wax looga qabanayo arrimaha dhulka oo keena khilaafyada ugu badan ee ka dhasha dagaalada
gaara waa salaamaya adiga iyo baxda v o a horta ummadda soomaaliyeed ilaahay haka hala kala qaboojiyo wadanka cirif ilaa iyo cirif dagaalaa kasoo cusboonaaday galmudug keliya maahan seediyada kalena waa waa ka jiraan marka waxaan leeyahay ilaahay ummadda nabadda a tuso in nagu filan waa isu soo dagaalaynay waxaa dhimanaya waa dad walaalo ah isku dhiiga isku dhacaana isla dhashay dagaal haddii wax lagu faa'iidayo ama cid lagu riixi karana hadda soddon sano ku dhawaad waa soo aragna cidna waa la riixi waayay soomaali marka in nabad lagu wada noolaado ayaan ku baaqaynaa haddaan usoo laabtay galmudug dowlad goboleedka galmudug maalmahan gobolka midug iyo gobolka galguduud dagaaladaasa kasoo cusboonaaday balse dowladda galmudug wakti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda axmed cabdi kaariyo qorqoor ayaa tegey deegaanada udhexeeya xeraale iyo cawdaha oo dagaalka ugu horreeyay u ka dhacay shir nabadeyn oo halkaas lagu qabtay iyo shir kale oo dhulsamareeb lagu qabtay heshiis hordhaca lagu gaaray xabadiina waa joogsatay weji labaadna waa loo dalansan yahay halkaa gobolka galgaduud qalaadihii kasoo cusboonaaday xal baan u helnay kadib haddana gobolka mudug ayaa iyadana maleeshiyaad dhanka puntland kasoo jeeda iyo dhankan galmudug kasoo jeeda ayaa ku dagaalameen iyadana wufuud wasiirka amniga uu hogaaminayo galmudug dhanka puntlandna wasiirka maaliyadda uu hogaaminayo ayaan u dirnay wadahadal dheer kadib dagaalkii waa la joojiyey xabad joojin baan ku dhawaaqnay ciidamo ka socda madaxtooyada galmudug iyo madaxtooyada puntlandna waa geynay deegaankii maanta wax qalalaasa oo deegaankaa ka jira mala xabaddu ma socoto dib u heshiisiintiina waa socotaa guulo waaweyn baan arrimahaas kasoo hoynay guud ahaan colaadihii galmudug ka jiray sidaasaan u xakamaynay waxaan rabnaa dib u heshiisiin waata inaan inaan u samayno
waayo ilaa bishii horeeto dagaalada ugu badan galmudug ayay ka dhaceen dhiig fara badan ayaa ku daatay qaarkood dhimashada aad ayay u tiro badneed sida kii galgaduud ka dhaco kaleeto ma noo sheegi kartaa waxyaabaha ugu badan oo dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah galmudug in dagaalada qabaa'ilaadku ay ku badan yihiin maxaa sabab u ah oo dadka deegaanku ay isku haystaan horta dagaalada soomaaliya ka dhaca waa un saddex qaybood qayb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulaan qolyahan khawaariijta al-shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaailadu ay iskugu dhex mashquulaan qaybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey u jiray colaado horey u jiray oo soo laba kacleeyay iyo deegaan daarsin oo dadku ay wada degaan oo haddana lakala riixriixanayo qaybta u dambeysana dad wax magarataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni darada markaa staidkaas ama deegaankaas ka dhacaya ayaa abaabulo horta saddexdaas qaybood bay ukala baxdaa dagaalada inta badan dhaca marka dowladda galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib u heshisiintana la sameeyo ciidan guurguura oo qabaailada iyo dagaalkooda mar walba kala dhex galana in mataqaanaa loo sameeyo qorshahaasaan ka yeelanay galmudug waxay uga duwan tahay steedyada kale waxa weeye de dowladdii dhexe soomaaliya oo awoodda lahayd nineteen seventy nineteen eighty militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacayay ka dhacayay gobolada mudug iyo galguduud marka colaaduhu way kusoo laalaabtaan maahan systemkan hadda jireen systemyadii ka horreeyena colaaduhu waa dhici jireen marka waxaan rajeynaynaa ilaahay dhabushisiin rasmiga in la sameeyo dadkaana waa dad walaala ah meelna lama kala gaarayo waxa keliya uula faa'iidaya waxa weye laba boqol saddex boqol oo wiil markay dhimato oo la isku daalo in la yidhahdo war bal aan heshiin meeshaas dhalinyaradii soomaaliyeed ay fursadda uga baxdo waayahay gunta hadalka haddii aan u tagno dadku maxay isku hayaan macnaha kheyraadka la isku hayo ama qabaa'ilaadka waxyaabaha ay kala riixriixanayaan oo badi saldhigga u ah in dagaal muddo intaasi la-eg uu kusoo noqnoqdo deegaankaasi maxay yihiin waa daaqsin wey waa waa daaqsin iyo xuduudo ay beeluhu kala leeyihiin oo la isku riixriixayo dhul baa asal u ah marka baaritaan aan samaynay oo dowladda galmudug ay samaysay waxa ugu weyn ee inta badan la isku hayo waa dhul marka hadda waxaan rabnaa ilaahay hadduu yidhaahdo sharci cusub inaan baarlamaanka galmudug horgeyno oo dhigaya dhul inay dowladdu leedahay kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid oo u warramayay wariyaha v o e sahre cabdi axmed haatanna war naga soo gaadhay dalka kenya ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi william ruuto uu kala diray dhammaan golihii wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda madaxweyne ruuto ayaa sidoo kale xilkii ka qaaday xeer ilaaliyaha guud ee kenya tallaabadan ayaa qayb ka ah cadaadis toddobaadyadii u dambeeyey ruuto uga imanayay baarlamaanka kenya oo dalbanayay inuu eriyo wasiiro ay ku sheegeen kuwa fadhiid ah islamarkaana musuq maasuq baahsan ay ku eedeeyeen oo aan hawshii loo igmaday qaban karin kenya ayaa la daalaadhacaysa natiijooyinkii ka dhashay dibadbaxyo waddankaasi oo dhan qarqiyey oo looga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne ruuto ee dhinaca maaliyadda iyo cashuuraha taasoo markii dambe uu madaxweynuhu ka noqday dibadbaxyada kenya oo ay dhalinyarada hogaaminaysay ayaa dalkaasi ka abuuray mushkiladihii ugu waaweynaa labadii sano ee uu xukunka hayay madaxweyne ruuto ugu yaraan sagaal iyo soddon qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada oo rabshado watay oo dhismaha baarlamaanka kenya muddo kooban lagu galay oo dab la qabadsiiyey bishii lasoo dhaafay faahfaahinta golaha wasiirada ee kenya ee la eriyey waxaad ka dhegaysan doontaan idaacadeena soo socda haatana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno colaadaha qabaa'ilada dhex mara taasoo toddobaadyadii ugu dambeeyey kusoo badanayey meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
soomaalida oo loo tiiriyo inta badan inay yihiin dad reer guura ah ayaa aanooyinka dilal iyo dagaalada qabiilada ku salaysan ee ka dhasha daaqa iyo biyaha waxay ahaayeen kuwo soo jireen la ahaa tan iyo intii bulshada soomaalidu ay soo jirtay waxayna saamaysay jiilal ka jiilal marka la fiiriyo meelo ka mida dhulka soomaalidu dhammaan ay degto toddobaadyadii ugu dambeeyeyse waxay ahaayeen dagaala beeleedyada soomaaliya kuwo saf mar u ahaa gobollada qaarkood mudug galguduud meelo ka mida shabeellaha hoose iyo gedo ayaa waxaa ka dhacay tan iyo bishii hore dagaallo soo noqnoqday oo qabaa'il waxaana ku geeriyooday dad kor u dhaafaya isku dardarkooda boqol qof cuqaasha dhaqanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada puntland galmudug iyo jubbalandba waxa ay xal u wada doonayaan haatan sidii loo dhammayn lahaa colaado beelo wada dega deegaanadaasi qaabab kala gedisan uga dhexdhacay waana qodobka aan ku eegi doonno toddobaadkan barnaamijkeenna bandhigga v o eda siddeeddii ilaa iyo sagaalkii bishii juun ee ina dhaaftay laba maleeshiya beelood ayaa ku dagaalamay deegaanka la yidhaahdo laandheer ee hoostaga gobolka galguduud waxaana labadaasi maleeshiya beeleed oo ka soo kala jeeda xeraale iyo caabudwaaq isaga geeriyooday sida la sheegay dad kor u dhaafaya konton qof in ku dhow tiradaasina dhaawacyo ayay noqdeen oo qaarkood waxaa weli lagu dabiibayaa magaalada muqdisho si lamida sidaasina isla bisha juun dhammaadkeedii waxaa laba maleeshiya beeleed oo ka soo kala jeeda deegaanada galdogob iyo bandiiradley ay ku dagaalameen deegaan ku yaala gobolka mudug waxaana inta la xaqiijiyey la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen siddeed iyo toban qof labaatameeyo kaleetana ay ku dhaawacmeen dagaalkan ka dhacay waqooyi bari gobolka mudug ayaa waxa uu ahaa mid soo laablaabtay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay isla dhowr iyo labaatankii bishii juuna ina dhaaftay waxaa dagaal kaleeto uu dhex maray laba maleeshiya beeleed deegaanka afbarwaaqo waxaana ku geeriyooday toban qof taasi oo in ka badanna la sheega dhaawacay inuu jiray haddaba sidee ayay dagaal beeleedyadu uga dhaceen galmudug waa kan cali ciid oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug dowlad goboleedka galmudug maalmahan gobolka mudug iyo gobolka galguduud dagaaladaasa ka soo cusboonaaday balse dowladda galmudug wakti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda axmed cabdi kaariyo qorqoor ayaa tegey deegaanada udhexeeya xeraale iyo cawduah oo dagaalkii ugu horreeya ka dhacay shir nabadeyn oo halkaas lagu qabtay iyo shir kale oo dhulsamareer lagu qabtay heshiis hordhaca lagu gaaray xabadiina waa joogsatay weji labaadna waa loo dalansan yahay halkaa gobolka galguduud colaadihii kasoo cusboonaaday xal baanu helnay kadib haddana gobolka mudug ayaa iyadana maleeshiyaad dhanka puntland kasoo jeeda iyo dhankan galmudug kasoo jeeda ayaa ku dagaalameen iyadana wufuud wasiirka amniga uu hogaaminayo galmudug dhanka puntlandna wasiirka maaliyadda uu hogaaminayo ayaan u dirnay wadahadal dheer kadib dagaalkii waa la joojiyey xabad joojin baanu ku dhawaaqnay ciidamo ka socda madaxtooyada galmudug iyo madaxtooyada puntlandna waa geynay deegaankii maanta wax qalalaasa oo deegaankaa ka jira mala xabaddu ma socoto dib heshiisiintiina waa socotaa guulo waaweyn baan arrimahaas kasoo hoynay guud ahaan colaadihii galmudug ka jiray sidaasaan u xakamaynay waxaan rabnaa dib heshiisiin waarta inaan inaan u samayno haddaba dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay mudug iyo galguduud waxa ay reebeen saameyn weyn marka la eego dadka ku barakacay iyo sidoo kaleeto dhaawacyada iyo dhimashada ka dhashay su-aasha taaganse waxa ay tahay waxa keena dagaalada galmudug oo had iyo goor soo noqnoqda waxa ay salka u yihiin in ay soo noqnoqdaan cali ciid ayaan mar kale weydiiyey su-aashaasi horta dagaalada soomaaliya ka dhaca waa un saddex qaybood qayb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulaan qolyahan khawaariijta al-shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaa'iladu ay iskugu dhex mashquulaan qeybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey u jiray colaado horey u jiray oo soo laba kacleeyey iyo deegaan daarsin oo dadku ay wada degaan oo haddana lakala riixriixanayo qeybta u dambeysana dad wax magarataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni darrada markaa statekaas ama deegaankaas ka dhacaya ayaa abaabula horta saddexdaas qaybood bay ukala baxdaa dagaalada inta badan dhaca marka dowladda galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib heshiisiintana la sameeyo ciidan guurguura oo qabaa'ilada iyo dagaalkooda mar walba kala dhex galana in mataqaanaa loo sameeyo qorshahaasaan ka yeelanay galmudug waxay uga duwan tahay steedyada kale waxa weeye de dowladdii dhexe soomaaliya oo awoodda lahayd nineteen seventy nineteen eighty ee militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacayay ka dhacayay gobolada mudug iyo galguduud marka colaaduhu way kusoo laalaabtaan maahan systemkan hadda jireen systemyadii ka horreeyena colaaduhu waa dhici jireen maamulada galmudug iyo puntland ayaa waxay ku guulaysteen haddaba inay kala qaadaan maleeshiya beeleedyadii dhinacyada ku dagaalamay xalna ay u helaan in ciidamo ay geeyaan deegaankaasi lagu dagaalamay si aysan mar kale beeluhu isugu soo noqon ka sokow galmudug iyo sidoo kaleeto puntland dhinacyadooda dagaalada ka dhacay waxaa sidoo kale dagaala beeleedyo u ka jira shabeellada hoose meelo ka mida iyo sidoo kale gobolka gado oo iyaduna beeluhu ay ku dagaalameen dagaalkii ugu dambeeyey uguna cuslaa magaalada luuq ganaane ee gobolka gado waxaa ku geeriyooday toban qof tiro intaasi ku dhowna waa ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kaleeto jiray barakac xooggan iyadoo dhinaca kaleetana suuqyo suuqa magaaladaasi ee weyn uu ka mid yahay la gubay waxaa halkaasi ku sugan wafdi isugu jira xildhibaano iyo wasiiro heer federaal ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo wafdi kale oo isla ka socda jubbaland oo ka yimid kismaayo ujeeddaduna waxa ay tahay in lasoo afjaro dagaal beeleedkii sababay khasaaraha dhimasho iyo barakaca xooggan ee ka dhacay luuq xildhibaan cabdulqaadir xuseen cabdi uurdoox waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee gaaray maalin saddexaad degmada luuq ee gobolka gado si colaadaasi ay qayb uga noqdaan deminteeda wafdigan heerka sare ah oo wuxuu iskugu jiraa heer state iyo heer federaal waxaana hogaaminayo stateka jubbaland maxamuud sayid annaga oo waxaan ku helinaynaa annagoo heer federaal ah marka wafdigan wuxuu kusoo baxay shaqaaqadii dhibkii ka dhacay beelaha walaalaha meesha ku dagaalamay waxayna u imaadeen inay nabad iyo xasilooni magaalada kusoo celiyaan dib sababtoo ah magaalada dadka shacabkii waa barakaceen suuqii magaalada waa gubtay marka waxaan ujeedku weyn oo meeshaan aan u imaanay wax kale maahan waa inaan dadkii nabad tax dhigno walaalihii isdagaalay dibna aan magaalada nolosha ugu soo celino ilaa iyo haatan yaad la kulanteen kulamo badan ayaan yeelanay marka waxaan kulan la yeelanay guddi isku dhaf ah kulanka ugu horreeyey waxaan la qaadanay oo odayaasha deegaanka ah oo ka kooban qabaa'ilada deegaanka degan oo dhan waxayna siiyeen warbixin sababtoo ah iyagaa nooga horreeyey nabadeynta oo magaalada labada dhinac ay ku dagaalamay walaalaha beelaha walaalaha ah dhex dhigay xabijoojin yar marka iyagaan wareysanay waan la fariisanay maanta waxaana isla meel dhignay in nabadeynta lasii wado na garab garabkooda aan nahay mar kastana aan wada shaqeyno horeyna aan usii wadno warbixino badanna waan ka dhegeysanay inkastoo ay noo dhiman yihiin qaybihii kale ee bulshada waxaanan weli noo harsan ilaa iyo beri iyo beri dambe insha allah inaan inaan wadno dhinacyadan dhegeysano insha allah dhimashada weli si rasmiya looma ogo oo lama wada xaqiijinin laakiinse waxaa jira tiro ku dhowdhow toban waxaana socdo weli tirakoobkeeda waxyeello weynna waa uu soo gaaray magaalada marka la ego goobaha dagaalku uu saameeyey iyo dadka ka barakacay laakiinse tirada dadka qaarkood waxa ay ka badinayaan dhimashadu toban xildhibaan baalle ibraahim cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada federaalka ee daraa tegay galabkeedii luuq wuxuu ii sheegay in ay la kulmeen hogaamiyaasha dhaqanka ee deegaanka si colaadaasi loo xakameeyo horta marka ugu horreysa saara adiga iyo wariyaasha v o a dhammaan waa salaam waxaan u nimid arrintii maxaan ku ihahdaa degmada luuq ka dhacday oo haddee dagaal aada u foolxun oo dagaal sokeeye dadka deegaanka wada deganaayo ehelka wada ahaa oo xididkii xigaalada usoo ahaa baa shiddo ka dhex kacday arrintaasoo burbur dhaqaale iyo dhimasho iyo barakac intaba keentay baan u nimid inaan xal ka gaarno idin ilaahay qoladii kore waa la hadalna oo hadda magaalada ka maqnayd odayaasheedii waxgaradkeedii waa nala qaateen nabaddii kuwaan gudaha joogana sidoo kale intii dagaalantoo dagaalka dhex mara maahane inta ka baxsaneedo soomaalida oo caradan degeneed oo ayaga ku dhooda waanwaanta wax ka waday waa la kulannay waxaan ku dhiiri gelinay inay sidoodii arrinta u wadaan odayaashii deegaanka oo dhibaatada ka dhacdayna sidoo kale waa aragnay saraakiishii labada dhinac waa aragnay inaan xal ka gaarno ayaan caradan u nimid waxaana baaq dheer u jeedinayaa cid kastoo arrintan ku shaqo leh oo ay khusayso inay nabaddaas nagala qayb qaataan haddii ilaahay idmo doctor cabdulaahi maxamed xirsi qorax waxa uu horay u soo ahaa xildhibaan federaal ahna madaxa hay-adda naaba ee wakhtigan hay-addaasi oo ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha gargaaridda dadka wuxuu iiga warramay in meelaha qaarkood khayraadka oo aad u yar ay sabab u tahay in beelaha ay isku dhacaan daaqa iyo deegaanka ayagoo isku qaqabsanaya waxaanse weydiiyey bal inuu sharaxo xalka halka ay tahay in loo maro si markaasi loo dhammeeyo colaadaha beelaha ee soo noqnoqday dee xal aan ahayn inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo hor fadhiistaan oo waxay isku diidan yihiin ka heshiiyaan mahayo xalku kaa weeye haddii ay dabcaan dee wax kale in lagu xaliyo dee dhibaatada hadda taagan oo kale uma taagnaanaysa marka halka waxaan u arkaa dadku inay wada hadlaan dadka waxgaradka oo odayaasha iyo dadka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiintooda iyo dadka matalayaba inay ka shaqeeyaan dadku inay soo yimaadaan oo wada hadlaan oo laga wada xaajoodo waxyaabaha dadka dhibaya oo ay ku jirto arrinta dhulka oo iyo si loo yeelo loo kala degan yahay iyo deegaanka arrinta ku saabsan hubka iyo si loo xakamaynayo arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tubahaan dhammaan waayey si loo xalin lahaa iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaasoo dhan waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dulheshtiin waxaa loo arkaa in dadku inay wada fadhiistaan oo isqanciyaan oo waxa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay isku soo wada duubo dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee beelaha ee meelaha qaarkood gobollada ka dhaco ayaa yeesho raad daba dheeraado oo colaaddu ay ka mid tahay in aanooyin dambe dib ay isugu raacaan qabaa'ilaadka welina waxaa hubaysan meelaha qaarkood qabaa'ilaadka oo hubka gacantooda ku jira ayaa waxa ay keenaysaa in dagaalladu si joogto ah ay uga dhacaan hase yeeshee iskaashi dhex mari kara hogaamiyaasha dhaqanka iyo sidoo kaleto maamullada ayay suuragal tahay in nabad lagu soo dabaalo deegaanada qaarkood barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkanna waa naga intaas inta aan midkan mid lamida ku kulmi doonnana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay sahre cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a laanta afka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan dalka netherland ama holland waxa uu ka mid yahay meelaha ay soomaalidu aadka uga digan tahay midooda yurub qaar badan oo soomaalida dalkaas ku noolayd ka mid ah ayaa sannado hore u guuray dalka ingiriiska xilliguu qaybta ka ahaa midooda yurub haatan markii ingiriisku ka baxay midooda yurub qaar badan oo ka mid ah qoysaskaasi waxay dib ugu soo noqdeen netherland haddaba wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil oo howlo shaqo u jooga holland ayaa maxamed colaad xasan oo washington jooga uu arrintaasi wax ka weydiiyey
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay maxamed colaad tirka koowaad dadkii aanu kula kulanay dalka netherland waxay noo sheegeen inay tahay maxamedow tan iyo intii dalka ingiriisku ka baxay midowda yurub in waxyaabo badan ay isbedeleen markaay noqoto dadka ka soo jeeda wadamada kale ee yurub xitaa inay shaqadii ay ka shaqayn jireen meelaha qaar ay ku yaraatay ta kale ee ay ii sheegeen dadkan netherland aan kula kulmay ayaa waxaa ka mid ah maxamedow in in dalka netherland dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey uu aad u furfurmay marka la eego dhinaca fursadaha shaqada oo kale inay shaqooyin badani ay kasoo baxeen sidaasi oo kalena in warshado xibnaan jiray dalka netherland oo iminka dib loo furay loogu baahday shaqaale badan iyada oo ay weliba kaga faa'iidaysteen dadka kasoo qaxay dalka ukraine ee duulaanka ruushka uu dalkaasi ku qaaday haddana dad badan oo reer netherland ah oo ay soomaali badanna ay kasoo ay ka faa'iidaysatay oo ay sidaas usoo noqdeen waxaa kale oo jira in fududayn ama ay sidii hore ka fududaatay in dadku ay shirkado ama ganacsiyado ama ganacsiyo aan idhaahday ay ka furtaan dalkan netherland markaas sababahaas ayaa ka mid a inay dadkaasi ugu soo noqdeen dalkan netherland oo markii hore ay ka guureen ayna haysteen sharciga dalka basaboorka wadankan netherland waxaa kaloo jiray in qolyaha mayalka adag ama siyaasadoodu fog tahay ee cunsuriyiinta ah inay kuraas ilaa soddon iyo toddoba gaaraysa ay ka heleen baarlamanka dalkaasi netherland arrintaa iyadu sidee u saameynaysaa muslimiinta iyo soomaalida waa run maxamed colaad sida aad sheegtay qolyaha midigta fog ee dalkan netherland toddoba iyo soddon kursi ayay ka heleen baarlamanka laakiin xisbiyadii kale waa ay ka diideen in ninka xisbigaasi hogaamiya uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka laakiin inay dowlad wadaag la dhisaan ayay isla ogolaadeen xildhibaan soomaaliyeed oo magaceeda la yidhahdo faadumo faarax oo kasoo baxda xisbiga greenka magaalo amsterdam duleedkeeda ahna laga soo doorto oo aan la kulmay oo aan arrintaa wax ka weydiino waxa ii sheegtay in kasta oo ay kuraasi badan heleen laakiin xisbiyada kale ee dalka ka jira ay kuraasidoodu ka badan tahay aanay adkaan doonto in siyaasaddii markii hore ay ololaha ku galeen ay wax ka fuliyaan oo xisbiyada kale ay ka hor iman doonaan lakiin iyagu waxyaabaha ay sheegeen in ay fulin doonaan marka ay ay isticmaali doonaan kuraasidooda waxaa ka mid a maxamedow in dadka qaxoontiga ah oo markii hore dowladdu ay sheegtay in kiisaskooda wakti kooban lagaga shaqeeyo in ay ilaa laba sannadood ay dadkaasi ay ku jiri doonaan xerye qaxunti waxa kale oo ay sheegeen oo iyaga siyaasadooda ku jirta in dadka sharciga marka loo diido isla markiiba lagu celin doono deegaanadii iyo dalalkii ay ka yimaadeen sidoo kale waxay sheegeen inay yarayn doonaan dadka cayda la siiyo waxa kale oo ka mid a siyaasadooda in guriyeynta iyo dadka in guryaha la siiyo dalka netherland waxaa ka taagan guri gurili aad u ballaaran in la siin doono dadka dalka u dhashay la siin doono ahamiyadda koowaad waxyaabaha ay ku galeen ololahana waxaa ka mid ahaa in xilligii tusaale ahaan dadyowga syriya kasoo qaxay ay magaalooyinka qaar gaar ahaana magaalada utrich oo kale oo ka mid a magaalooyinka ay ku badan yihiin jaaliyadaha laga tirada badan yahay ahamiyadda dadka qaxoontigaha la siiyey oo ay aad uga cawdeen xataa dad qaxoontiya oo wadamadan iyagu in muddo aad deganaa gurigana sugayey ay laftoodu ay arrintaas ay ka biyadiideen oo aanay ahayn oo keliya dadka dadka ah ayna sheegeen in aanay qumanayn ama wanaagsaneyn dad iminka dalka soo galay in gurya la siiyo iyadoo dadkii kale ay ay gurya sugayaan shaqaalaha oo kale oo aan qaadan mushaharka badan ee guryaha aan iibsan karin in guryahaasi dadka qaxoontiga laga siiyo marka inay taas ahamiyadda ay siin doonaan ayaa ka mid ahayd waxa kale oo ka mid ahaa waxyaabaha ay siyaasadda ku galeen in deeqihii ay dalka netherland oo ka mid a wadamada midooda yurub ku jira ee deeqaha ugu badan bixiya saameyn weynna ku leh caalamka in ay joojin doonaan laakiin sida ay ii sheegtay xildhibaan fadumo faarax oo kale in xisbiyada kale inay arrimahaasi ay ishortaagi doonaan oo inkasta oo ay arrimo adag oo ku adag dadka laga tirada badan yahay ay doonayaan inay fuliyaan laakiin ay fulintu maxamedow ay ku adkaan doonto kaasi waxa uu ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan dalka holland oo u warramaya wariyaha v o a maxamed colaad xasan haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye ibraahim xasan daandurey ayaa inoo haya
kuso dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiya waxaana marti ugu ah barnaamijka dhaktar cabdi faarax taano oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala magaalada muqdisho barnaamijka waxaan uga hadlaynaa xanuunka dhiikarka barnaamijkana waxaa qabta goor sii horreysay dhiikarka laba qaybood baa loo qaybiya qayb waxaa la yidhaahdaa waa secondary ama meel kaleu ka yimaadaa xanuuno kale yani jiro kale oo qofka haysa yaa u sababta qaybna waxaa la yidhaahdaa waa essential baa la yidhahdaa tan ugu badan boqolkiiba sagaashan iyo shan lama yaqaan wax keen essential baa la yidhahdaa laakiin qofka marka dhiigkar lagu arko waa in la baaraa haddii aad boqolkiiba shanta soo hartay aada heshid guul baad joogtaa sida cayilka oo kale uu ka mid yahay sida keliyaha qofka oo baalkii fariistay uu ka mid yahay haddii ay kuwaasi ama hormonada qaar sida baxanku yidhaha adrenal galaan qanjir la yidhaahda dhaacano usoo saaro yani haddii la ogaado sababta keentay boqolkiiba shantaas baa laga jari karaa laakiin oo waa la daaweyn karaa macnaha waa daaweybi karaan haddii aad oo secondary baa la yidhaha laakiin midka boqolkiiba sagaashan iyo shanta ah essential baa la daawo inuu qaato waa qofkii lagu sheego waxaan arkaa inta badan oon ka naxaa dad waayeela dad dhallinyaraah oo inta dhiigkar lagu sheegay leh mar mar baan kiniin iska qaata markii aan calaamado dareemo madax xanuun iyo waxaasu malaha dareemaa xanuunkan dhiigkarka waxaa loo yaqaanaa silent killer xanuun sahlan ma aha silent killer waxaa laga wadaa isagoo aamusanba qofka dila in badan baad aragteen qof dhiigkar qaba dhiigkarkiisi caradiisa la marahayay madax xanuun yaryar mararka qaarkood usa xataa qabanan markaasuu hal mar ku dhuftay dhiiggiibaa ku furmay waxyar ka bacdana waa dhintay waxaa laga yaabaa hadduu daawo qaadan lahaa oo barashkaas dib u dhigi lahaa inaan dhibaatadaas ama maba dhibana laguya gacanbaa qalashay hadalkiibu waayey sidaasoo kale marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadaro haddaba see lagu ogaadaa qofka dhiigkar inuu qabo aad bay u sahlan tahay waa in la cabiraa qofka uu cabiraa bresherka marka koowaad hadduu sareeyo bresherkiisu qofkii intii normalka ahayd for example boqol iyo labaatan sideetan baa leedaha sida ugu badan hadduu ka sareeyo waxaa la rabaa afar saacadood oo kale kabacdi inuu haddana la cabiro oo la fiiriyo waxaa aada u soo badanhaya oon aada uga digaya in qofkii dhiiggiis barashkiis xoogaa yar sareeyba farmashiyaha inta laga cabiro boqol iyo labaatan iyo shan boqol iyo soddon joogaa maya waa inaad dawa dhiig kar qaadataa kii farmashiga joogay oo laga yaabo daawooyinkaba inuu iskala aqoon inuu atanol inta ku xaaro oo atanolba aada loo isticmaalaa hadda oo daawo aan runahaantii aan ahayn waxa koowaad oo loo doorto dhiigkarka aan ahayn marka way kala duwanyihin daawooyinku maxaan ku yidhaha qaarkii dhiikarka waxaa lagu daaweeyaa cunto waad ku daaweyn kartaa cuntada qofkii wax ka bedesho life styleka waxaa loo yaqaano nolosha qofka wax ka bedesho asaga laftiisa waa very important ummadda waxaan aada uga taxdiri lahaa raadsada dhakhtar ku habboon oo yaqaana wixii farmashiyaha un iyo dhakhtar baalkii dad iska sheeganaya ha aadina insha allah dhiikarka waa cudur dad badan oo soomaali ah ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan dhibaato badanna ku haya waana cudur halisa sida uu dhakhtarku sheegay oo mar uun ku soo boodo qofka dilna kara haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhakhtarka talada dhakhtar ka sokowsa ma jiraan siyaabo kaleeto oo cudurkaasi qofku uu kula tacaali karo waa su-aal aada iyo aada muhiim ah tada cusbada leh baruurta waxyaabaha inuu iska ilaaliyo dhiikarku kitroo keliya wax kuma dilo wax ku dilaa keliyuhu fariisiya oo waan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiikar aysa iska daaweyn baa ku dhacay waan aragnaa maxaan ku idhaha wadnaha dhibaatadu u keeno yacni dhibaatooyin aada u badan buu leeyahy indhaha qaybo fara badan buu dhaawacaa waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadiro see la sameeyaa cuntadaada waxbaad ka bedeli kartaa oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolofleyda qaado inuu qaataa la rabaa qofku daawo haddii loo qorona daawadu cadow ma aha iiskatu ahaa waxaad qaadataan ilaahay cudur ma keenin ilaa dawadiisuu keena marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato joogto weliba u qaato ilaa uu dhakhtar yidhaahdo iska daa
intaasila dhegeystaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya uu marti ku ahaa dhoktr cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina la socodsiinaya haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo jeedinaya wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhowr iyo konton sannadood ayaa laga joogaa markii ugu horreysay ee farta soomaaliga si rasmiya loo qoro taasi oo marka la barbardhigo wadamo badan oo dunida ka mid ah fartooda la qoray boqolaal sano ilaa iyo kun sano wax ka badan oo aanu la tartami karin af soomaaligu marka la eego tayadiisa balse mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay tahay taya ahaan muxuu tabayaa af soomaaligu marka la eego tirada sii kordhaysa ee maalinba maalinta ka dambaysa dadaalada lagu daabacayo buugaagta hor leh oo aan helin fursado tafaftir iyo dhaqaale gacan ka siiya si lagu tayeeyo qoraalka farta soomaaliga waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya suldaan cabdinuur kaashe iyo abwaan cabdiweli yuusuf oo ka mid ah qorayaasha da'yarta islamarkaana nin halabuura waxaan ku bilaabayaa cabdiweli yuusuf aad baad u mahadsan tahay yaasiin ciise wardheere iyo weliba bahda v o a markii la yidhaahdo waxbaa la qorahayaa adduunka wax walba oo ka dhaca dunida horu martay waxa ay wax ku kaydisay ama aqoontoodii iyo tayadoodii ay gelisay waa qoraalka wadamba wadanka uu kasoo waxsoo saarka badan yahay xagga qoraalka iyo akhriskana wuu ka tayo iyo quality badan yahay hadday noqoto dhanka nabadda dhanka falsafadda iyo ganacsiga iyo in la halmaashaba soomaaliya waxyaalaha hoos u dhigay waxaa ka mid ahayd dowladnimadeedii cusaybkeedii qormadeediioo yarayd fartoo curdina iyo dowladdiioo burburtay hadda dadka wax qorahaya runtii dadaal aad u fara badan bay muujinahayaan juhdi badan bay bixinahayaan dhallinyaro badan oo waxaad arkaysaa bugaag qoraysa oo bugaagta ay qorahayaan oo ay runtii ka turjumahayaan wax aad u weyn oo miisaan weyn ugu fadhiya bulshada soomaaliyeed hadday noqoto taariikh hadday noqoto waxaa la yidhaahdo falsafadda hadday noqoto isdhexgalka bulshada hadday noqoto suugaanta suugaanta soomaalida waxaan tusaynaa soomaalida markii hore meesha wax ugu jireen suugaantay ahayd suugaantii lama qorin dadkii lahaana way dhinteen dad qayb ka mid ahna burburkii bay dunida daafaheeda uga nool yihiin rag shalayto suugaan badan tirin jiray ayaan maanta laba haynba inuu qofkii nool yihi in kaleeto qormala'aantaana keentay marka hadda waxaa la qorahaya waxaan u malaynayaa runtii boos weyn bay bulshada u buuxinahayaan waana faraxsana suldaan cabdinuur kaarshe marka koowaad waa idin salaamayaa yaasiin ciise wardheere iyo shaqaalaha v o eeda middaan haddaan u gudbo qoraalka iyo akhriska waagii horeeto qoraalka iyo akhriska dadka wax qoraa dad taariikhda aad u yaqaanay ahaayeen dad soomaalida xagga akhriska iyo qoraalkaba kuwaalitigooda uu sarreeyo ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad waayo araga hadda waxaad mooddaa dadka wax qorahaya dad aanba la soconba historigii ama taariikhdii hore ee soomaalida oo waxyaalaha ay keenahayaan ay wax iska fudud oo maaragtay aad basiid u ah in ay yihiin baa ku muuqanaysa midda kale lahjadaha ay isticmaalayaan waagii hore hal lahjada oo ka mid a lahjada soomaalida baa qoraalka loo isticmaali jiray oo dhexdhexaada hadda waxaa weye nin walba meeshuu rabo ayuu marinhayaa baasha waa jaantaar rogan waxaan marka ku laabanayaa abwaan cabdiweli yuusuf oo ka mid ah qoraayaasha soomaaliyeed miyaanay kuu muuqanin in marka wax la qorayo waxyaabihii asaasiga ahaa ee la raaci jiray aan la raacin oo khaldaad badani ay jiraan horta in wax qaldamaan waa in waxay ka dhigan tahay in wax qabsoomahayaan in wax shaqo lagu jiro in wax la soo saarahayo ayay ka dhigan tahay in wax qaldamaan qaladku ceeb ma lahan oo qalad kasta wuxuu leeyahay sixid laakiin in wax la qoraa wuxuu ka dhawaajiyaa adeero cabdinuur dadkii horeda taariikhda yaqaanay bay ahayd ma diidin inay taariikhda yaqaaneen inay lahaayeen capacity wax laga qori karo laakiin waxbaan laga qorin wax qormala'aantii waxay dhacashay in jiilka maanta dhalanaya iyo kuwa soo socdaaba ay meel cidlaa ku soo dhacaan ayagoon wax kayda haysan tusaale yar haddaan kuu tuso maansa waxaa ka mid ahay han iyo gudashaan lahayn gardaadin fog baan lahayn guurtiiyo oday baan lahayn haween gurmadaan lahayn gashaanti waxgoyso iyo gabdhaan lahayn reerka dhaqa xaajadii geed lagu furaa guddoonsho san baan lahayn dhaqan guun ah baan lahayn intaa gablan baan ka ah go'shaal baa igu dadnaa maantana gablan baan ka ahay taariikh maqal lagu gutaan ku gogaalaysan jiray taariikhdii iyo afkii iyo dhaqankii ummadda waxay noqotay inay lagu keeno wax afka laga shi dadkan uu ka mid yahay abwaan cabdiweli iyo dadka la mida jeebkooday ka qorayaan naftooday u hurayaan biilkoodii bay u jarayaan si ay jiilashan hadda dowlad la'aanta iyo dhibaatada ku barbaaray ay dhaxal uga tagaan waxaas maanay kuu muuqan may wax wanaagsan weeye waana laga yaabaa dadkii hore iyo dadkaani hadda in dhaqaalaha xaggiisa dadkaani ay fursada haystaan oo ka dhaqaalo roon yihiin dadkii hore laakiin habka annaga hadda waxaan isku haynaa waxa weeye habka wax loo qorayo sax ma yahay mise ma aha dadkaani dad aqoon u leh sida wax loo qoro majority intay in yar waa laga yaabaa laakiin sidooda badan dad aqoon u leh qoraalka ma ahan dad waddanka taariikhdiisii iyo wixiisii hayana ma aha marka dad iska dhallinyaraa curdan oo iska ordahayaan anugu arkaa marka haddaw anugu kama hor imaanaya in wax la qoro laakiin ha la wanaajiyo taariikhda dib ha loo raaco af soomaaliga laftirkiisa ha la soxo lahjadaha wax lagu qorahaya ha la wanaajiyo intaas umbaan anigu maaragtay leeyahay wax ha la wanaajiyo weye macnaheedu abwaar cabdiweli ee dad badan oo dhallinyaro ah oo aan afka soomaaliga ama far soomaaliga horey wax ugu soo barin oo afaf kala duwan ee wax ku qora ayaa soo kordhay kuwaasi markaa ee tixraaca iyo ee daraasaadka iyo ee meesha ay xiganayaan xaggeebaa ayaa gacan ka siiya inta badan haddii aad waayaarnimada uga faa'idaysta adeer horta aad baad u mahadsan tahay waxaan u malaynayaa aniga waxaan ku jiraa jiilka dhallinyarada oo maanta soo kacahaya oo xan kalo inay wax qoraan oo bulshada soomaaliyeed dhaxal u reebaan ku han weyn baan ku jiraa anagoo af soomaaligaygu sidaan yahay kan iga sii af soomaaliga liitaayo way adag tahay in yaroo sheeko yaroo qosol aan kugu dare anigu bare dhaqankaan ahaa ciyaaraha dhaqanka ee ciyaaraha jiibtiya jaantooda wada socdaan waxaa igu dhacday markii aan ka bilaabay magaalada nairobi dalkan kenya xarun dhaqan qofkii ugu horreeyey oo bilaabay oo aas-aasay baan ku jira haddana waxaan waayaa buug aan ka tixraaca ama meel reference ii noqota waxaad u tegaysaa dad kala duwan oo ka sheekaynahaya dhaqankii haddana waxaad dareemaysaa dadka iyaga soomaliya xoogaa caadifad yar baa ku jirto waxay jecel yihin inay kala jiitaan shay markaad u timaadeen ama tiraa cayaar heblo sidee la yidhahdaa laba xog oo kala duwan baa ku imaanaysa marka aad bay u adag tahay in meel referensiya burburkii dhacay bugaagtii la qoray waxay raaceen burburkii maanta way adag tahay inaad inta buug hebel raadisid aqoonyahan hebel raadisid inaad ka soo heshid ood ka soo qaadatid marka anigu waxaan kusoo koobi lahaa dadaalka jira iyo juhdiga la muujinaya dhallinyarada way saxan tahay in sida adeer sheegay in farta iyo qoraalka la saxo way jiraan qadaladaad jira laakiin stiil dad waaweyn bay ula noqdaan oo referensi u sameeya ee suldhaanta waa isla su-aashayeen marka haddaba maxay tahay halka kuu muuqda si tayada far soomaaliga iyo qoraalada loo hagaajiyo qofkii wax isku dayahaya in laga hor yimaado maaha waa fiican yihiin inay wax isku dayaan laakiin ha raaceen dadkii hore siday wax u qori jireen sidii yaasiin cismaan yuusuf keenadiid oo kaleeto oo qaamuuska soomaaliya qoray raggii noocaas ahaa iyo dad badan oo taariikho iyo maaragtay waxyaalo badan qoray marka waa wanaagsan yihiin waa dhiiri gelinaynaa calaayi xaal waxa la wanaajiyo oo waxa la soco ayaan ku talinaya anugu librariyada adduunka oo dhan baa buuxa waxaa laga helayaa soomaaliya taariikhdeedii meel walba oo library ah oo weliba dowladaha waaweyn ama u s a baa laga heli karaa ingiriiskaa laga heli karaa jarmalkaa laga heli karaa waxaa la heli karaa joornaaladii soomaaliya ka soo bixi jiray kii xidigta oktoobar iyo kuwii ka horreeyey iyo ilaa kuwii talyaanigu ay qoreen waxaas referensi ha ka dhigtaan wax wanaagsan ha soo daabacaan insha allah waxay tixraacayaan dadkii hore oo wax qori jiray qoraallada ha tixraacaan iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen suldaan cabdinuur kaarshe iyo abwaan cabdiweli yuusuf oo ah qoraa islamarkaana halabuur doodii gaaban intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaah raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibiclabo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
haatanna dhegaystayaal waxaan jaleecaynaa dhinacii heesaha aan idiin soo xili jiray xilligan oo kale
halka qaadan waayo xidigii jacaylka awow inakan xanaasheeye in xaalka siiye halka qaadan waayo Wana xaal gobeeda calo waa xabsidiisii odayaal xejiyayaan Wana xaal gobeeda calo waa xabsidiisii odayaal xejiyayaan عوال حكوماني أدنى هاي حسوسنا عقل يسكوليني عوال حكوماني أدقول حسوسنا عقل يسكوليني xulashada jacaylka calow inakan xaqiiqdii nolol xiiso loocan xaashida urugay xulashada jacaylka calow inakan xaqiiqdii nolol xiiso loocan xaashida urugay xusustayda kama go'in xilligan isbaraaniyo cidhirkiin dhexdeyn xusustayda kama go'in xilligan isbaraaniyo cidhirkii dhexdeyn ma looma quuro gacaliyo xigtan
heestaasina waxay gabagabo tahay idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjartan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh haddii wararkaas